waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaalka ugu horreya ibraahimam soo qabtaa mise dhinacaagan u daaya dhambaalka ugu horreeya caasho waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer xirsi axmed salaad iyo dhammaan reer macalin maxamed hooyo zahre sheekh daahir iyo hooyo maryamo xaashi guraar aanise xirsi axmed salaad hooda xirsi axmed salaad iyo nasri xirsi axmed salaad mubashir xirsi axmed salaad mubaarak xirsi axmed salaad dhammaantoodna waxay kala joogaan jigjiga wadheer qabri dahar iyo waafdhuuq waxaana ay taaniyad u dirayaan nasteex xirsi axmed salaad iyo afadiisa nimco macalin maxamed oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen gobolka wardheer waxaana leeyihin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed amiin nasteex ducaduna waa xaggeena maxamed amiin waxaan ku leenahay soo weynaaw oo noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara anigana amiin ayaan raacinayaa heesta ugu horraysa aan soo qabanayo maxamed amiin iyo carruurta kale dhalatay iyo intana dhegaysanaysa iyo inta isguursatay ibraahim waan usoo qabanayna toddobaadkan waa heesta ayaan dhalad oon filaya inay dhegaystayaal badan aada u jecel yihiin salaad maxamed salaad derbi
ifkana waxaanu soo baxay aruur samaad u furanto iimaankii oo kalgacalkuna isku keena mani sida ayraageelbaan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloolashidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayahay adiguna aqoonso ilidhow daagawgo sida ayrageelbaan ku oloolayaayo sida ubaadan dhalayban sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhaho agawbo waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux laumo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux laumo waxaan uur habreed galay afar iyo tobnaadiyo urur dayax la xera galay afku roobleyo adduunyada waxaan imid maalintii islaanko lagu iiday xaramko ibliisku xirxiraya sida shiiqas luubla uu ammaanayaayo sida uduga dooga ku iimaansadaayo sida oogadaydan uu ilaaliyaayo sidii nabi ayuuban cadii ku samraayo sidii abuu hureeran uu aaminaayo cadigiyo naftaydan dhulka ugu jeclaaye adiguna aqoonso ilidhaho argaaga ugo sida shiiqas luubla uu ammaanayaayo sida uduga doogan ku iimaansadaayo sida oogadaydan uu ilaaliyaayo sidii nabi ayuuban cadii ku samraayo sidii abuu waa tahay heestii ayaan dhalad iyo salaad maxamed salaad derbe haddaan intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waxaan soo qabanayaa dhambaal si qurux badan loo soo qoray waxaana lagu soo bilaabay waad salaaman tihiin dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga e v o a salaan kadib baa la yidhi annagoo kale ah maxamuud ibraahim diiriye sacad maxamed xasan farxaan cali cilmi axmed maxamed iimaan maxamuud xuseen cali mukhtaar cabdiraxmaan maxamed daa'uud maxamed axmed maxamuud cabdirasaaq cabdi iyo cabdikariim sheekh dayb maxamed maxamed cabdi ducaaley khadar nuux yuunis iyo cabdiraxiin cali maxamuud iyo guuleed yuusuf mixille dhammaantayo bay yidhaahdeen waxaanu hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin aan hawada u marinaynaa axmed khadar cabdulaahi maxamed iyo nasra cabdisalaan maxamed oo waxay yidhaahdeen bisha oktoobar sagaalkeedii sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaan leenahay bay yidhaahdeen lamaanahan waxaa loo soo raaciyey tix qurux badan nolol qiimo badan qiyaas aan lahayn ku qotonta wanaag qaadirku idinsii qorshaha degteen qalqallooca iyo ka ilaalsha qalad awlaad qiimo badan loo qushuuco oo qayrkood ka horumara qaadir haydin siiyo baa la yidhi annaguna waxaan u raacinaynaa dhammaalkana wuxuu noogu yimid ibraahim xaaji maxamed nuux iyo xaaskiisa felis maxamuud sheekh iyo gabadhooda cabdi macalin axmed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdifataax cabdulaahi sheekh iyo nasre cabdulaahi sheekh iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo naciimo bishaar cabdi iyo saygeeda nasteexo cabdulaahi iyo caruurteeda iyo nuurto macalin axmed iyo caruurteeda iyo maryan nuux ibraahim iyo cabdikaafi xaaji maxamed nuux xaaskiisa iyo caruurtooda iyo fahmo cabdulaahi sheekh saygeeda iyo caruurtooda iyo sacdiye macalin axmed iyo caruurteeda waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan maxamed nuur xasan yuusuf iyo nasro nuur ibraahim oo gabaray ay ugu dhalata bay yidhaahdeen degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan waxaana gabadhaasi loo bixiyey maryama maxamed nuur waxayna leeyihiin maryama soo noqotiisuu weynaata oo anfacda waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda aamin ayaan leenahay markana ku soo dhowaada heesta alkudhigeedu yahay bidhaan qurux waxaa wada qaadaya cabdicasiis iskalaaji iyo deeqe axmed
inuu dareenku ku baahiyey dhammaan badankii abshiyartan boqrado dareenku ku baahiyey dhammaan badankii bandhiga kalgacaylka bulshooyla eeg
baabshayarkan boqrado dareenku ku baahiyey dhammaan badankee bandhiga kalgacaylka bulshooyla eeg
dartaabaholyowga miyaan ka baxaaga caabidhaan quruxowga miyaan badqabaa
ogaygu jacaylka miyuu ka bogtaa beerkaygan xasuusu miya i ka bacdaa
dartaabaholyowga miyaan ka baxaa caabidhaan quruxowga miyaan badqabaa ogaygu jacaylka miyuu ka bogtaa beerkaygan xasuusu miya i ka bacdaa
bilaay kalgacaylka kalgacaylka adaa budigehe arbaayo dhankaaga baliinta ka dhow
cashaqa bilicdiisa ah bilicdiisa adaa i bare si aan u baxnaasho barhka iga isii
bilaay kalgacaylka kalgacaylka adaa budigehe arbaayo dhankaaga baliinta ka dhow
cashaqa bilicdiisa ah bilicdiisa adaa i bare si aan u baxnaasho barhka iga isii
holkaan ku bartaan barwaaqa hele alla dhalyaay boqortooyo adaa iga badan
barbaa ku daba ise kuba ahi qaabtee bambaani quluubta basa asay darta
holkaan ku bartaan barwaaqa hele dhalyaay boqortooyo adaa iga badan
barbaa ku daba ise kuba ahi qaabtee bambaani quluubta basa asay darta
bilaay kalgacaylka kalgacaylka adaa budigehe arbaayo dhankaaga baliinta ka dhow
cashaqa bilicdiisa ah bilicdiisa adaa i bare si aan u baxnaasho barhka iga isii
bilaay kalgacaylka kalgacaylka adaa budigehe arbaayo dhankaaga baliinta ka dhow
cashaqa bilicdiisa ah bilicdiisa adaa i bare si aan u baxnaasho barhka iga isii
bilaay kalgacaylka kalgacaylka adaa budigehe dhammaarkan wuxuu naga soo gaaray aabbe cumar yuusuf jaamac hooyo kinsi daahir habar yaro deeqa daahir khadro ismaaciil sabaax xuseen cabdi asmo xuseen cabdi axmed xuseen cabdi shabcaan xuseen cabdi axmed maxamed cabdi maxamed cabdi faarax maxamed ciise maxamuud ciise sabaad ciise curub cumar yuusuf iyo dhammaan reer cumar yuusuf waxaanay jecel yihiin inay habal u diraan maxamed cumar yuusuf maxamed dheere iyo roodo ciise oo meherkoodu uu ka qabsoomay deegaanka lafaruug ee gobolka saaxil ee somalilan waxaana ay leeyihiin ducadu xaggeenna meherkaas ha idin horseedaan leenahay guur kheyr qaba ee manaheedan kala siiyo owlaad kheyr qabta waxaan dhambaal ka helnay abshir aadan maxamed abshir dalmar cali maxamed cali suurad iyo abshir kulubow xirow kulubow cali kulubow xasan kulubow xaawo kulubow nuurta aanoy cabdinuur aadan madgas iyo luul aadan macalin iyo eedo xaliimey madnuurow iyo xaaji maxamed aadan nuur iyo isxaaq aadan abshir aadan maxamed cabdilatiif barre aadan oo loo yaqaan cabdilatiif ganay iyo cabdinaasir aadan madgas ha ka tegana bay yidhahdeen cabdinaasir macalin cabdulaahi isxaaq waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka duniyada qaarkood waxaana jecel yihiin inay habali gaarsiiyaan aabi ibraahim kulubow cali mursal iyo hooyo faadumo isxaaq duubow oo gabar ay ugu dhalatay waqooyi bari kenya gaar ahaan wajeer gabadhaasina waxaa loo bixiyey ruwayda ibraahim kulubow cali ruwayda soo weyna oo ayaan ku leenahay noqotii waalidkeed iyo dalkeedaba waxtarta heesta kale aan dhegeystayaashan u ciyaarayno waa baydhabo ma gaartaa waxaa ku luqeynaya cumar dhuur cabdi
nin jacaylku beerkiyo kala jaray boggiiso badi doonabano kuwan kula ballabira nin jacaylku beerkiyo kala jaray boggiiso badi doonabano adan kula ballabira beri hadalka qaata miyaad beeled ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha beri hadalka qaata miyaad beeled ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha midhanbaafinaaye igu beertay caashaqa janno bilixsantaydii waa bartay ku dhalaatay midhanbaafinaaye igu beertay caashaqa janno bilixsantaydii waa bartay ku dhalaatay beri hadalka qaada miyaad beeledkan dhaafta dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha beri hadalka qaada miyaad beeledkan dhaafta dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha waa qof aan abaartu barano beeshii degman taaberyo kama haybab wadhul wada bar waa qof aan abaartu barano beeshii degmagta beryo kama hayaatee بري هذا الكغادة مياد بلد كان دافتا دولك كالي وبدن هاي بيتا با مقادة بري هذا الكغادة مياد بلد كان دافتا دولك كالي وبدن هاي بيتا با مقادة ilaahay baraye boqolkii sagaashan iyadoo bidhaan waxan igu beegay subaxan ilaahay baraye boqolkii sagaashan iyadoo bidhan waxan igu beegay subaxan kabogsaday jacaylkii beerkayga jiife kabogsaday jacaylkii beerkayga jiifa waan u bogay naftayde adnaye bushaade beri hadalka qaata miyaad beeled ka dhaaftaa dhulka kale u badantaa baydhaba magaala
waxaan filayaa dhegaystayaal badan inay si weyn uga heleen ah, codka fanaanka cumar dhulle iyo heestaa baydhabo ma gaartaa dhinaca dhambaaladan marka la jaleecina ibraahimow mid qurux badan ayaan hayaa laakiin waa dhinacaagaa talo dhambaalkaad heesa cashan oo akhri waa tahay haddaad igu soo celisay waa dhambaal qurux badan waxaa la yidhi marka hore waan idin salaanay dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga v o a gaar ahaan baa la yidhi daadiyayaasha barnaamijka salaamaha kadib waxaa hambalyo meher diraya baa la yidhi dadka kale ahee waxaa lagu bilaabay abe cumar yuusuf jaamac hooyo kinsi daahirna waa lagu xijiyey waa laga buuxaa dhambaalkan hase ahaatee wuu gaaban yahay bal aan akhriyo inta ku jirtoo dhan habaryar deeqa daahir habaryar khadra ismaaciil sabaax xuseen cabdi asma xuseen cabdi axmed xuseen cabdi shacbaan xuseen cabdi iyo axmed maxamed axmed baa la yidhi waa axmed maxamed axmed iyo maxamed cabdi faarax iyo maxamed ciise iyo maxamuud ciise iyo sabaad ciise iyo yurub cumar yuusuf iyo dhammaan reer cumar yuusuf waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin oo mehera u dirayaan baa la yidhi maxamed cumar yuusuf oo loo yaqaana maxamed dheere iyo marwadiisa rooda ciise oo afar iyo tobankii bisha oktoobar meherkooda uu ka dhacay degaanka lafaruug ee gobolka saaxil somalilan ducada waa xaggiina baa layidhi ibraahimow meherkaasi maxaad ugu ducaynaysaa waxaan leenahay meerkaasi aadin horseedo guur raaxo badan ee banheedi kala siiyo owlaad kheyr qabta heesta kale caasho waa mugdi iyo meel xun caasha cabdow malika
waay muuqda ki annage kama deremehan ima moge madaxiisa wixin u mutaye waay muuqda ki annage kama deremehan ima moge madaxiisa wixin macaan badnoobo wixiin ku maraya mawla ogee ku muujiye marle maqsuudiga yeele Ah, markaad iga maqnaatidee mugdi imeen xunaan maraaye markaad iga maqnaatidee mugdi imeen xunaan maraaye mid agawe kama marme adigay milkiye kumurgode malmahane mankay soo naqe mid ogawe kama marme adigay milkiye kumurgode malmahane mankay soo naqe waxaan mudaa meel aan iga ron mamirka gale mana ka maqle maya iyo hamidunide waxaan mudaa meel aan iga ron mamirka gale mana ka maqle maya iyo hamidunide markaad iga maqnaatidee mugdi imeel xunaan maraaye markaad iga maqnaatidee mugdi imeel xunaan maraaye maalin walbaan ku imadee miriqda ma arke muddo badan ku meermeere waa imaan qaadaye maalin walbaan ku imadee miriqda ma arke muddo badan ku meermeere waa imaan qaadaye maantii hore adiga imuneye mehelmaantaye haymoodine iga soo marmeehid ogeede maantii hore adiga imuneye mehelmaantaye haymoodine iga soo marmeehid ogeede markaad iga maqnaatidee mugdi imeel xunaan maraaye markaad iga maqnaatidee Ah, markaad iga maqnaatidee Ah, mugdi imeel xunaan maraa. ايش على هيك xaggii dhambaalada ayaan mar kale ku noqonaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cashar reer xasan sheekh cabdile iyo caruurtooda iyo reer axmed sheekh cabdile iyo caruurtooda iyo reer cabdi sheekh cabdile iyo dhammaan qoysaskooda cabdi axmed sheekh ilmihiisa iyo waxa ay yidhaahdeen caruurtooda iyo faadumo axmed sheekh ilmaheeda iyo caruurtooda iyo shamsu axmed sheekh iyo qoyskeeda maxamed cabdulaahi axmed iyo zahra cabdi axmed iyo reer xuseen sheekh cabdile iyo caruurtooda reer cusmaan sheekh cabdile iyo caruurtooda iyo cali jirde cusmaan sheekh iyo caruurtiisa iyo waxay dhahdeen reer cabdi gurey sheekh cabdile iyo caruurtooda dhammaan qoysaskaasi oo kala jooga kismaayo beled xaawo muqdisho kenya marayka netherlands switzerland iyo meelo kale oo dunida waxay taaniyad gaarsiinayaan cabdi weli xasan sheekh cabdile iyo ifraa xaaji khaliif oo ku aqalgalay muqdisho waxaanay leeyihiin guurkiina allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo ee banowda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan ah ibraahimow waa heesta halkudhigeedu yahay afardhaan haye afardhan maxaa loola jeedaa afarka ron
shankaraanan maqli jirnay afardhaanna maantaan maqlay waa tahay yaa ku luqeynaya heestani waxaa qaadaya fanaanka cabdikariin cali shaah iyada ayaanan dabcan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan toddobaadka dambe kulmayno haddii aad laydmo waxaan dhammaantiinba idin leenahay sidaas iyo sidii dal quraysh qoqon dhabalay sidii damasgeed dherara joglay sidii dadi baxay u dhiibsanida inkastoon dayo dhammaysayida sidii dal quraysh qorxon dhabalay sidii damasgeed dherara joglay sidii dadi baxay u dhiibsanida inkastoon dayo dhammaysayida digo arsatay dhuuxe eray dhadhan wacan idhihiyogida sidii dhallaanki idhowriyogida sidii dhakhtarkana idhayogida sidii dhallaanki idhowriyogida sidii dhakhtarkana idhayogida ahaha idhayogida digo harsatay dhuuxe eray dhadhan wacan dhihiyogida sidii dhallaanki idhowriyogida sidii dhakhtarkana idhayogida sidii dhallaanki idhowriyogida sidii dhakhtarkana idhayogida way way way idhayogida idhaabshay lafta dhabarkay idhiiriya afardhaan idhisiyogida iisamra imadhiba dhega iilimida dhawaaqaygana dhabaynogida isamra imadhiba dhega iilimida dhawaaqaygana dhabaynogida rag idhaabshay lafta dhabarkay idhiiriya afardhaan idhisiyogida iisamra imadhiba dhega iilihida dhawaaqaygana dhabaynogida isamra imadhiba dhega iilihida dhawaaqaygana dhabaynogida bilic dhaladii midab dhabahay sidii roob la dhadhalal muqlay siduu yidhi dhaqan u dhowrsanida ammaantii dhabe dhammaan lihida bilic dhaladiyo midab dhabahay sidii roob la dhadhalal muqlay siduu yidhi dhaqan u dhowrsanida ammaantii dhabe dhammaan lihida ayo meel kale rogasha diide bulsho wixiisa dhiga taabay logidaa sidii xalay dhalay dhibkiile nabida sidii dhamakee idhaga nogida sidii xalay dhalay dhibkiile nabida sidii dhamakee idhaga nogida ahaha idhaga nogida kaayo meel kale dhogasha diide jawixiisa dhiga kaabay logidaa sidii xalay dhalay dhibkiile nabida sidii dhamakee idhaga nogida sidii xalay dhalay dhibkiile nabida sidii dhamakee idhaga nogida ahaha idhaga nogidaa rag idhaawshay lafta labakay idhiiriya afardhaan idhisiyogida iisana imadhaba dhega iilimida dhawaaqaygana dhabaynogida isana imadhiba dhega iilimida dhawaaqaygana dhabaynogida rag idhaawshay lafta dhabarkay idhiiriya afardhaan idhisiyogida iisama imadhiba dhega iilimida dhawaaqaygana dhabaynogida isana imadhiba dhega iilimida